bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa asxaabihi waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin amaa bacd in sha allahu tabaaraka wa tacaala darsiga alkabaa'ir kabiirada waxaan qaadanaynaa lix iyo labaatan oo odhanaysa alqawaad almustaxsin liahlihi alqawaad waa addayuuth waa ninka dayuudka oo xumaanta uga raalli noqonaya ahalkiisu ay samaynayaan ka raalli noqonaya nin xaaskiisii ama walaashii ama dadkiisii ay samaynayaan xumaan oo markaa raalli ka ah oo aan ka qiiroonaynin oo aan xumaantii ka celinaynin kaasaa la yidhaahdaa addayuuth ama alqawaad qaala allahu tacaala ilahi waxa uu yidhi wazaniyatu laa yankixuhaa ilaa zaanin ow mushrik wa xurima dalika cala almu'miniin waxa weeye gabadha zaaniyaddaa ma la guursanayo oo ma guursanaya nin mu'mina ilaa qof zaaniya ama mushriga ayaa guursanaya hadday dadkii zina u banbaxaan waayo dhaqan xun bay la yimaadeen lasoo dhexgelin maya marka dadka wanaagsan wa xurima dalika cala almu'miniin waa laga xarimay dadkii mu'miniinta ahaa inay guursadaan wax zaaniyada ama ninka zaanigaa laftigiisu gabar mu'minadoo wanaagsan ma loo guurinayo xadiidkaa inoo caddaynaya marka macalshaahidka waxa uu yidhi wa can sulaymaan ibni bilaal can cabdillaahi ibni yasaar alacraj wuxuu yidhi xaddatanaa saalim ibni cabdillaah can abiihi can inabiyi sala allahu caleyh wasalam ay cabdullahi ibni cumar baa laga warinaya xadiidka qaala wuxuu yidhi talaatatun laa yadkhuluuna aljanna nebigu wuxuu yidhi saddex jannada ma gelayaan alcaaqu liwaalidey kan caasi waalideynkaa janna ma gelayo ay macnaha haddii uu xalaashadayna dee waa ku gaaloobayaa saynu sheegnay kabaa'irtoo dhan hadduuna xalaashanna waxa weeye markaa dee bacda ciqaab iyo waciid shadiida ayaa u soo arooray oo dadka jannada hore ka gelaya oo ilaahay u dembi dhaafayo oo jannada hore ka gelaya oo camalkoodii saalixa horey jannada kaga tegaya ka mid noqon mayo waddayuuth dayuuthku markaa waa addayuuth waxaa la yidhaha huwa aladii laa yaqaaru calaa ahlihi ay macnaha qofka ahalkiisa xumaanta raalliga uga noqonaya naagtiisiioo xumaan samaynaysa ama waxa weeye walaashii ama maaragtay hooyadii ama ahalkiisii dadkii uu mas-uulka ka ahaa oo xumaan samaynaya ayuu raalli ka yahay oo uuna wax dhibaataa u arkaynin wa rajulat nnisaa midda saddexaadna waxaa weeye dumarka isku ekaysiiya ragga oo waxaa weeye rajula waxaa la yidhahdaa ay macnaha iska dhigaysanin allatii tatashabbahu maaragtay bilrijaal fii ziyihim wa hay-atihim macnaha dharka iyo waxa weye lebiska iyo socodka iyo waxyaalahaasoo dhan bay raggii isku ekaysiinaysaa oo nin bay iska dhigaysaa nninba iska dhigaysaa ninna maaha khilqadii ilaahay u abuuray oo ugu talagalay ayay ka tegaysaa markaasay waxay raadinaysaa waxa weeye wax kale xadiidkaa markaa waa xadiid saxiixa oo waxa weeye uu warinayo imaamu nasaa'i iyo waxa weeye xaakim iyo imaamu axmed waana xadiid saxiixa sida sheekha albani ku caddeeyey fii saxiixi aljaamici sagiir iyo maaragtay sunan nasaa'iba xadiidku waa xadiis saxiixa laakiin wuxuu yidhi imaamu dahabi isnaaduhu saxiix laakiin bacduhum buu yidhi yaquulu can abiihi can cumar marfuucan ay macnaha meesha cabdullahi ibni cumar xadiidka laga warinayo ayaa qaar riwaayadihiisa ka mida waxay ahaayeen cabdullahi ibni cumar inuu ka warinayo aabbihi cumar ibni khadaab cumar ibn khadaabna uu nebiga ka warinayo qaala dahabiyu raximahullah waxa uu yidhi imaamu dahabi waxa uu yidhi faman kaana yadunnu biahlihi alfaaxisha qofkii reerkiisii u malaynaya inay xumaan sameeyaan oo arrintaa kaga shakisan oo markaa yatakaafalu ismoogaysiinaya oo xumaantii waxa weeye aan ka hadlaynin oo aan edbinaynin ama waxa weeye markaa jacayl uu hayo daraaddeed dadka qaar baa waxay odhanaya aniga xaaskayga waan jeclahay waxa weeye lama hadli karo oo waxa weeye inaan furo ma rabo xumaanteeda marka waan isaga adkaysanaya ama dayn bayba ku leedahay oo ma bixin karo ama meher badan bay ku leedahay ama waxa weeye waxay ka baqayaa ciyaalkii iyo haddii ay isfuraan in markaa la yidhaahdo biil bixi oo waxa weye waxyaalaha noocaasa maxkamaddu ku xukunto waxyaalaha noocaasoo dhan qofka samaynaya oo takaafulka noocaasa samaynaya waxa weeye waxaan bannaanayn dayuuth ayuu noqonayaa waayo reerkiisii iyo ahalkiisii iyo xumaan samaynaya ayuu ka raali noqday waana min alkabaa'ir waa kabaa'irta waaweyn qaala waxa uu yidhi sheekh haytami raximahullah addayuuth waxa weeye aladii laa kiirata lahu calaa ahli beyti waa kan aan ka masayraynin kiiradu waa masayrka ee macnaha qofka aan ka xumaanaynin oo ka dhiidiyaynin dadkiisii oo xumaan samaynaya wax bannaan ma ah marka xumaantii waxaa ka mid a ma aha zine keliya ma aha mathalan naagtii hees bay aadaysaa ama riwaayaday aadaysaa oo waxaad arkaysaa meel macaasi lagu hayo ayuu u oggolaanaya riwaayad bay aadaysaa meelihii waxa weeye lagu heesayey bay tegaysaa raalli buu ka yahay aroosyo waxa weeye caaw oo dhan lagu niikinayo xumaan lagu samaynayo ayuu waxa weeye raalli uga yahay oo lagu soo jeedayo oo macsi lagu hayo waxaasoo dhan baa soo gelaya ama iyadiiyo waxa weeye qaawan bay baxaysaa oo aan labisnayn oo waxa weeye xijaabkii wadan raalli buu uga yahay calaa kulli xaal wax walba oo xumaana oo xaaskiisii ay samaynayso oo ilaahay uuna raalli ka ahayn haddii uu raalli uga noqdo oo uuna ka xumaanin oo waxa weeye uuna ka celin waxa uu noqonayaa dayuud imaamu shaafici raximahullah waxa uu leeyahay qofka waxa weeye heesaya oo waxa weeye ama dad heesayaba aadaya oo meeshaa tegaya hadda waxay la mid noqonayaan faasiqiin bay noqonayaan oo waxay mudanayaan arrimaha noocaasa haddaba ikhwaani fillaahi waxaa la rabaa arrintaani waa kabiira min alkabaa'ir ninkana mas-uuliyad baa saaran oo waxa weeye reerkiisa iyo ehelkiisa waa la weydiinayaa oo waatuu nebigu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati qof walba mas-uul baa laga dhigay waxbaa la raaciyey waana la weydiinayaa wixii la raaciyey marka qof walba waa inuu ilaaliyaa waxa weeye xumaanta ka ilaaliyaa reerkiisa iyo ahalkiisa iyo ilmihiisa waa inuu ka ilaaliyaa waayo ilaahay waxuuna leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaraa naar ka badbaadiya ahalkiinna ayaa la ina yidhi oo waxa weeye ilaahayna amray kabiirada ku xigta oo waxa weeye labaatan iyo sideed tii hore waa khalday may asaadisa athamina ish u khalday marka jayid numberka ayuu isdaba mariyey laakiin tii hore waxay ahayd toddoba iyo labaatan tan soo socotana waa siddeed iyo labaatan kabiirada siddeed iyo labaatan waxaa weeye alrujulatu min annisaa walmukhani waalmukhanisu min alrijaal alrajula waxa weeye waa gabadha iska ragga isku ekaysiinaysa mukhanadkana waxaa la yidhaahdaa ninka dumarka isku ekaysiinaya qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi waaladiina yajtanibuuna kabaa'ira alithma waalfawaaxish macnaha kuwa ka dheeraanaya sifaadka dadka mu'miniinta ah wanaagga waxaa lagu yaqaanaa inay ka dheeraadaan kabaa'irta iyo waxyaalaha itimka ah oo dunuubtu ka imaanayso iyo waxyaalaha xunxun oo fawaaxishta ah wa qaala cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi lacana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waa nacladay almukhanathiina min alrijaal kuwa mukhanathiinta ah oo waxa weeye ninka iska dhigaya dumarka weeye oo dumar isku ekaysiinaya waalmutarajilaatu min annisaa iyo dumarka isku ekaysiinaya ragga labadaba waa nacladay nebigu xadiidkaana imaamu albukhaari baa werinaya waa xadiis saxiixa waxa uu leeyahay shamsulxaq alcadiim aabadi fii cawni almacbuud marka uu sharaxayo waxa uu leeyahay almukhanisu waxa weeye bikasri nuun nuunka oo la hoos dhigo almukhanis la yidhaahdo ama la fatxiyo labadaba waa soo aroortay man yatashabbahu annisaa fii akhlaaqihi wa kalaamihi wa xarakaatihi waa ninka dumarka isku ekaysiinaya waxa weeye maaragtay akhlaaqdiisa ama socodkiisa ama hadalkiisa ama dharka maanta aad bay u badan yihin dumar baanu ogeyn dhagaha durta rag badan oo dhagihii durtay baad arkaysa dumar baa silsilad inay xirtaan loogaa raggii baa silsiladihii xirtay waxa weeye markaa aad iyo aad bay maanta ugu badan yihiin oo raggiina wuxuu raadinayaan in badan waxyaalihii dumarka dumarkiina waxay raadinayaan waxyaalihii ragga oo rag bay isku ekaysiinaysaa sureel iyo shaati bay isku taagaysa wuxuu yidhi fa in kaana min asli alkhilqa haddii laakiin ilaahay uu qofka saa u abuuro ounan isagu isku ekaysiinin ee uu ilaahay u abuuray ma soo gelaya xadiidka oo dembi ma leh laakiin qofka isku ekaysiinaya weeye oo isjejebinaya oo dumarka sidoodii u soconaya hadalkii dumarka yeelanaya waxyaalaha noocaasa la imaanaya amaa haddii uu waxa weeye dee uuba naag iska dhigo oo isagiiba uu maaragtay la arooso taasi markaa waxa weeye waa ka baxaysaa baab kale weeye laakiin hadda waxaa laga hadlayaa midka socodkiisa iyo hadalkiisa iyo waxa weeye maaragtay akhlaaqdiisa dumarka isku ekaysiinaya fii cawni almacbuud ayuu shaa ugu sharaxayaa juska saddex iyo toban boqol siddeetan iyo sideed safxada ah wuxuuna tusayaa marka xadiidkaasi inay tahay min alkabaa'ir waayo lacnad baa ku soo aroortay oo nebigu waa nacladay xadiid kale cani nabiyi sala allahu alay slam nebiga waxaa laga wariyey inuu yidhi qaala wuxuu yidhi lacana allaahu ilaahay ha naclado alrajulata min annisaa ay macnaha midda isku ekaysiinaysa ragga oo rag iska dhigaysa waana xadiis saxiixa abu daawuud iyaa werinaya min xadiidi caaisha radia allahu canha waana xadiis saxiixa sida sheekh albaani ku caddeeyey fii sunani abi daawuud iyo fii saxiixi aljaamic haddaba marka iyadana waa sidii oo kale waa gabadha dharkii ragga qaadanaysa oo waxa weeye lebiskii ragga qaadanaysa oo sida ragga u soconaysa oo sidii ragga u hadlaysa akhlaaqdii ragga yeelanaysa naclad baa ku dhacaysa waa inay ku tala gasho wey wa qaala abu hurayra radia allahu canhu wuxuu yidhi lacana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waa nacladay alrajula ninkii yalbasu xidhanaya libsata almar'a gabadha lebiskeedii oo kale xidhanaya oo lebiskii gabadhu ay xidhan jirtay ayuu xidhanaya dharkii dumarka walmar'ata marka lebiska waxaa soo gelaya wax walba xataa dahabkii waxa weeye dhegihii oo la durto silsilado la xirto kulli waa soo gelayaan waayo waa lebiskii dumarka walmar'ata gabadhiina wuu nacladay talbasu xidhanaysaa libsata arajul waxa weeye lebiskii uu xidhan jiray ninku xidhanaysa iyadana waxaa weeye nacladdii baa ku dhacaysa waana xadiis saxiixa oo waxaa werinayaa abu daawuud fii sunani ayuu ku warinayaa wa imaamu axmed waana xadiis saxiixa sida sheekha albaani ku caddeeyey maaragtay fii sunani abi daawuud iyo waxa weeye fii saxiixi aljaamic asagiir waa xadiis saxiixa haddaba markaa lama oggola inay dadku dharka way kala leeyihiin gabarh surweel isku taagtay iyo shaati waxaad ogaanaysaa markaa inay gabadhaasi doonayso inay nin iska dhigto oo akhlaaqdii dumarka ay ka ka tagto oo waxayna lahayn ay gaarto wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhaha calayhi salaatu wasalaam isagoo ka hadlaya dumarka waxyaalaha ay samaynayaan oo ay markaa ku mudanayaan kabaa'ir naarna ku gelayaan wuxuu yidhi sinfaani min ahli nnaar laba nooc oo dadka ka mida oo ahlu naarka oo naar gelaya lam arahumaa anigu ma arag buu yidhi laakiin way imaan doonaan macnaha ee xilligii nebiga ma joogin calayhi salaatu wassalaam labadaa nooc oo dadka ka mida laakiin way imaan doonaan wa wakhtigeennan iyo ka horna way joogeen haddana waa joogaan oo waxa weeye way buuxaan qowmun qoomka hore waxaa weeye qowmun macahum siyaadun waxa weeye dad waa rag wata waxa weeye gacmaha ku wata jeedallo siyaadku waa waxa weeye waa jeedalka iyo waxyaalahan dadka ay ku garaacaan nimanka askarta ah ka adnaabi albaqar waxa weeye saynta lo'da oo kale waxa weeye jeedalka markay samaystaan oo kale wey yadribuuna biha annaas dadka ayay ku garaacaya waa kuwaan marka culammadu waxay ku fasireen askarta dadka laynaysa oo waxa weeye booliska iyo waxa la mid ah oo ku garaacaya jeedallada oo waxa weeye dhibaataynaya kuwaas ayay ku fasireen culammadu macalshaahidku waxa weeye qoomkan dambe wa nisaa'un dumar kaasiyaatun waxa weeye dharqaba caariyaatun qaaqaawan dharna waa qabaan waana qaawan yihiin culummadu waa ka hadleen oo waa sharaxeen waxay yidhaahdeen ay macnaha dharna way qabtaa oo waxay isku qabtaa inay dhar qabto oo suuqii markii qofkii aa fiirisay dhar waa qabaa laakiin cawradeedii waa bannaanka taal marka tusaale yar markaad soo qaadatid soomaalidu diracaan yarkaa waa ay qaadan jireen oo le ay u bixiyeen beer qariya laakiin waa beer muujiye oo beer qariya ma aha qofkii dhar waa qabaa laakiin cawradiisii oo dhan bannaankay taallaa waa u jeedaa gabadhi markay dirci gashato suuqana ku aado waa qaawan tahay marka hadday surweel intay isku taagto jirkeedii oo dhan uu sawiran yahay iyo shaati ay qaadato oo jirkeedii oo dhan uu sawiran yahay way qaawan tahay ama dhar gaagaaban bay qaadanaysaa oo jirkeedii qaar baa bannaanka yaal qaarna dhar bay ka qabtaa calaa kulli xaal marka dharka khafiifkaa iyo dharka gaagaaban iyo surweellada waxaasoo dhan baa soo gelaya inay qofka cawradiisii muuqato lama oggola waayo xijaabka gabadha muslimaddaa waxaa la rabaa inuu shuruudihiisa oofsado oo waxa weeye uunan maro jilicsan ahayn maro jirkii sawiraysa ayna ahayn oo maro fadfaada oo ballaaran ay noqoto maro adagoo waxa weeye jirkii oo dhan qarinaysa ay noqoto mutakaamila oo jirkeedii oo dhan wada qarinaysa ila alwajha waalkafayn labadaa waxa weeye unbaa loo ogolya marka kaasiyaatun dharna waa qabaan caariyaatun cawradoodiina bannaankay taallaa oo way qaawan yihiin maa'ilaatun mubiinaatun maa'ilaat ay macnaha waxyaalo badan baa lagu fasiraa oo imaamu nawowi uu ku sharaxayaa laakiin macnaha waxa weeye ay macnaha maa'ilaatun xaqii iyagii way ka leexdeen oo waxa weeye dariiqii xaqaa way ka leexdeen xumaan bay u leexdeen mumiilaatun waxa weeye dadkiina xumaan bay u leexinaya oo waxa weeye iyagiibaa xumaan u horseedaya kuwii kalena ru'uusuhunna ru'uusahunna madaxyadoodu ka asnimati albukti almaa'ila madaxooda waxaad mooddaa weynankiisa iyo waxa weeye timaha intay dheereeyeen oo waxa weeye timihii ay taageen ama aafra ka dhigeen ama taageen ama waxa weeye markaa waxyaalo kale ku siyaadiyeen ayuu madaxii wax dheer noqonayaa oo timihii ay dheer yihiin sida kuruska asnima waa kuruska geela bukhtina waxaa la yidhaahdaa hasha gooshaa oo weyn oo waxa weeye la qasho marka hashaasoo kale markay aad u cayisho kurusku waa qalloocdaa sida marka kuruskaasi u qalloocsan yahay ayay madaxyadooduna u qalloocsan yihiin oo xaqii ay ka leexdeen wey nebigu wuxuu yidhi laa yadkhulna aljanna jannada ma gelayaan walaa yajidna riixaha carafta jannadana heli mayaan wa inna riixahaa jannada carafteedana la yuujadu waxaa laga helaa min masiirati kada wa kada ay macnaha in loo socdo intaa iyo intaa oo waxa weeye aan la caddaynin ay macnaha masaafo aad u fog ayaa waxa weeye laga helaa carafta jannada haddaba marka waxaa la rabaa gabadha muslimaddaa imaamu muslim baa xadiidkaa werinaya gabadha muslimaddaa inay ka digtoonaato oo aad iyo aad isaga ilaaliso inay ku dhacdo waxyaalaha noocaasa oo rabbigii subxaana qaadirka ay raalli geliso oo iska ilaaliso wax walba oo ilaahay caradiisa u dhowaynaya waa inay xijaabkeeda qaadataa oy ku baxdaa xijaabkeeda marka ay baxayso markay gurigeeda joogto iyo ninkeeda oy ninkeeda isku qurxinayso way u bannaan tahay dharkaa waxa weeye cawradeeda muujinaya inay qaadato haddii ay ninkeedii isku qurxinayso oo aan dee maaragtay dad ajnebi a ayna arkaynin amaa markay bannaanka u baxayso waa inay xijaabkeeda qaadataa oo ilaahay ka cabsataa nacladdana iska ilaalisa xadiidka ku xiga waxa uu yidhi wa qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi alaa halaka alrijaalu xiina adaacu nnisaa raggii waa halaagsameen marka ay adeecaan dumarka xadiidkaana waa xadiid daciifa imaamu axmed baa werinaya iyo xaakim waana saxiixiyey xaakim imaam dahabina waa ku waafaqay laakiin min xadiidi abi bakrata laakiin sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo bakkaar wa huwa daciif waa xadiid markaas sanadkiisu waa daciif sidaa daraaddeed ayuu sheikh albani raximahullah wuxuu ku daciifiyey fii silsilati axaadiid adaciifa afar boqol iyo soddon iyo lix laakiin ka bacdi buu markaa sheikh albani wuxuu yidhi raximahullah laysa macnaahu saxiixan calaa idlaaqihi xataa sanadkiisu daciif ha noqdee macnihiisu xataa saxiix maaha idlaaqan waayo sababtu waxa weeye dumarka wixii wanaagsan in lagu adeeco waa wax wanaagsan laa ba'sa bi tale wanaagsan hadday keento wax wanaagsan hadday keento waa la adeecayaa laakiin waxaan lagu adeecaynin oo dhibaatadu dhacaysaa markii khalad lagu adeeco iyo xumaan iyo waxa weeye wax macsiya markaa weeye marka ay raggu halaagsamayaan bal waxaa nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam maalintii waxa weeye sulxulxudaybiya markii ay saxaabada uu ku yidhi nebigu hadyigiinna gowraca waxa weeye timahana xiira oo xalaal noqda ayay saxaabadii arrintaa u bogi waayeen oo umay degdegin inay nebiga ajiibaan oo sameeyaan way la cuslaatay nebigu marka waa aad buu uga carooday wuxuu u galay markaa umu salama oo xaaskiisa ahayd markaasay waxay ku tidhi nebiga ilaahay uma jeceshaha in warkaaga ay horey ka yeelaan cidna ha la hadlina intaa baxdid oo xallaaqaaga u yeedhatid adigu bilow oo timaha iska xir hadyigaagana gowrac markaasay kugu dayanayaan nebigu waa yeelay sidii buu yeelay waa adeecay warkeedii buu qaatay waa baxay timihiibuu xallaaqiibuu u yeertay timuhuu iska xiiray hadigiina waa gowracay markaasay kulli saxaabadii waxay boobeen oo ku dadaaleen nin walba inuu timaha iska xiiro oo aad iyo aad ugu degdegeen haddaba sidaa daraaddeed wuxuu ku tusayaa marka inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu qaatay taladii umusalama uu markaa waxa weeye taladeedii uu qaatay sidaa daraaddeed markaa ma aha in mar walba loo deliishadoo la yidhaahdo waxa weeye maaragtay dumarka ha la khilaafo oo waxa weeye warkooda ayaan la qaadanin xadiid baatilay deliishadaan oo beena oo aan asalba lahayn oo odhanaya shaawiruuhunna wa khaalifuuhunna la tashada oo markay talada idiin sheegaan khilaafa markaa taladeeda waa wax baatila oo aad u jeedid oo aan bannaanayn oo waxa weeye aad iyo aad uga hor imaanaya nusuusta sharciga sidaa daraaddeed marka ma bannaana oo waa wax xun weeye qofka haddaad la tashatid hadduu talo wanaagsan ku siiyo dee ma khilaafaysiida waad qaadanaysa oo talada wanaagsan waa la qaataa ee lama khilaafo haddaba marka xadiidku waa daciif macnihiisuna hal mar buu saxiix noqonayaa macnihiisu waa markii xumaan lagu adeeco dee waad halaagsamaysaa marka qaala imaamu dahabi wuxuu yidhi faman alafcaal alatii waxa weeye afcaasha buu yidhi lagu nacladayo tulcanu calayha almar'a waxaa ka mida idhaaru ziina waxyaalaha gabadhu haddii ay samayso nacladdii ilaahay ku dhacayso waxaa ka mida inay quruxdeeda muujiso ee macnaha iyadoon ninkeedii u muujinaynin ay bannaanka inta u baxdo dad ajnebi ka ah ay cawradeedii iyo quruxdeedii muujiso dahabkeedii lu'lu wixii ay xirayd noocay doonaan ba ha noqdeena inay muujiso lama ogola waxaa kaloo ka mid ah wa tadyiibuhaa bilmiski waalcambar wa naxwi daalika inay macnaha intay isku carfiso waxyaalaha carafta udgoonkaa markaa dad ajnebiya ay waxa weeye soo hormarto ama bannaanka ula baxda lama ogola arrimahaas oo dhan waxay ku kooban yihiin waxa weeye gabadhu ninkeeda inay u adeegsato ama ay xirato markaa dhar waxa weeye aan u bannaanayn oo dharkii raggu xidhanayeen iyadana lama ogola nacladda ilaahay baa markaas ku dhacaysa wey qaala alhaytami wuxuu yidhi raximahullah arrintaani inay min alkabaa'ir tahay gabadhu inay waxyaalahaa samayso waa arrin waadixa buu yidhi oo axaadiidtu ay keenayaan oo waadix ah waayo sababtu waxa weeye dee axaadiidtaasaa ku soo aroortay saxiixa oo waciid shadiida ku soo arooray iyo waxa weeye maaragtay naclad iyo wax walba marka inay kabaa'ir tahay layskuma hayo wuxuu yidhi waladii ra'aytuhu lia'immatina sida aan ku arkay buu yidhi a'immadani oo waxa weeye raggii culammadaa naga horreeyey aanu ku aragnay haddii ay isku shabbahdo gabadhu ninkii waa xaaraam waana arrin aan la oggolayn oo ay ku dhacaysa min alkabaa'ir sida imaamu dahabi imaamu mal imaamu nawowi raximahullah oo waxa weeye ku rajaxay oo sawaabta sidoo kale wuxuu yidhi waxaa waajib ku noqonaysa ninkii inuu xaaskiisa ka celiyo waxyaalaha xumaanta yamnac zawjatahu mima taqacu fiihi min atashabbuhi bialrijaal inay ragga isku ekaysiiso waa inuu ka ilaaliya waa inuunan u oggolaanin surweel inay xidhato waa inuunan u oggolaanin inay sida ragga u socoto ama waxyaalihii ragga ay isticmaasho waa inuunan u oggolaanin oo aad iyo aad uga ilaaliyaa oo ilaahay ka cabso uu yidhaahdaa waayo sababtu waxaa weeye nacladdii markay ku dhacdo iyadii dee isagiina nacladdii waa u imaanaysaa waayo isagaa mas-uul ah mas-uuliyaddii hadduu ka soo bixi waayeena waxa weeye dhibaato ayaa markaas ku imaanaysa ilaahayna waxa uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaraa naar ka ilaaliya ahalkiinna iyo naftiinnaba naar ka ilaaliya naartana waxaa lagaga ilaalinayaa qofka in diinteeda la baro oo aadaabtii islaamka la baro oo laga ilaaliyo waxyaalaha ilaahay uu ku caroonayo oo dhibaata markaa ugu imaanayso inay ilaahay adeecdo ninkeedana adeecdo rabbina ka cabsato ayaa la rabaa gabadha muslimadda iyo xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati waalrajulu raacin fii ahlihi wa huwa mas'uulun can raaciyatihi waa la weydiinayaa maalinta qiyaamaha nin walba waxa weeye wixii la raaciyey qof walba waa la weydiinaya waayo sababtu waxa weeye mas-uul haddii laga dhigay oo la raaciyey hadduuna ka soo bixin mas-uuliyadda aakhira waxaa u imaanaysa ciqaab iyo waxa weeye in lagula xisaabtamo oo la weydiiyo sidaa daraaddeed waxaa habboon qofka muslimkaa inuu ka soo baxo waxyaalihii ilaahay ku waajibiyey wuxuu marka saa ugu tacliiqinayaa haytami raximahullah kitaabkiisa azawaajir can ikhtilaafi alkabaa'ir juska koowaad saddex boqol soddon iyo siddeed ilaa saddex boqol soddon iyo sagaal haddaba ikhwaanii fillaah wa akhawaatii fillaah ha la iska ilaaliyo hana laga digtoonaado in waxyaalahan xaaraamta lagu dhaco rabbigii subxaana qaadirkaana ha laga cabsado waayo ilaahigii subxaana qaadirka hadduu kuu caroodo waxaa kugu dhacaysa markaa ciqaab aad iyo aad u weyn insha allahu tabaaraka wa tacaala markaa labadaa kabiiro ayaynu ku gaabinaynaa maanta aan ku joojinaynaa haddii rabbi idmo insha allahu tabaaraka wa tacaala qofkii marka su-aal ka qaba labadaa kabiiro waa weydiin karaa insha allahu tabaaraka wa tacaala wallahu aclam